الحمd للh رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عdوان إlا عlى الظالمين وصلى الlه عlى نبيinا محمد وعlى آله وصحبه وmن اهتdى بhdيه إlى yوم الdين dersigeeni u dembeeyey waxaynu qaadanay أحkaamu صaلاaة الكsuuf waxaynu u harsanaa dhowr maslo masalada koowaad waxay ahayd hal tusallaa salaatu lkusuuf fii awqaati الnahyi salaatulkusuuf ma la tukan karaa waqtiyada salaada laysu diiday iyadoo qoraxda markaa soo baxaysa ama sii dhacayso weli aan qarsoomin ama samada bartankeeda taagan haddii uu kusuuf dhaco ma la tukanayaa salaadan mise la tukan maayo imaamu malik iyo axmed iyo abu xaniifa saddexdaa hadi masala ukhra nacam masaladaasi waxay u noqonaysaa masale hore aynuga hadallo oo ku saabsanayd salaadaha sababta leh ma la tukanayaa waqtu lkaraha ama waqtu nahyi mise la tukan maayo sida sawaabka aynu rajaxnayna waxay ahayd in salaadaha sababta le la tukanayo waana madhabu alimaam shaafici raximah اllah salaadaha sababta le in la tukanayo salaat lkusuufna waa min dawaati اlasbaab oo sababteedu waa kusuufu shams markaa sababtaa marka la helo axaadiida ku soo aroortay oo dhami waxay tusinaysaa in la tukanayo watigu waktigu doonayaba ha noqde aimada qaarna waxay yidhaahdeen lama tukanayo xanafiyada ee waktu lkaraaha ama waktu naahi oo haddaa maxaa la samaynayaa haddii kusuufku dhaco waktiyadaa waxaa lagu mashquulay bay yidhahdeen cibaadaadka kale sida dikru llahi subxaana wa tacaala iyo adducaa iyo asadaqa ilaah in la xuso in la baryo sadaqada in lala baxo waayo camalka la sameeyo ama shareecadu ay jidaysay in la sameeyo marka kusuufku uu dhaco kuma urursana ama kuma koobna salaada waxaa jirta acmaal kale oo axaadiida lagu xusay sida ducada iyo dikru llahi subxaana wa tacaala iyo sadaqadda iyo cidqu riqaab in la xoreeyo addoomaha masalada kale waxay ahayd salaatulkusuuf ma leedahay khudbad mise ma leh inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam khudbadeeyey waa la isku waafaqsan yihi axaadiistana way ku caddahay nacam laakiin waxaa la isku khilaafay khudbadaasi ma waxayd khudba raatiba khudba raatiba ah oo ay sunno tahay in la khudbadeeyo mar walba sida khudbat ljumuca oo kale iyo khudbat lciideyn mise waxay ahayd khudbatun caarida khudbad markaasuu soo derisay oo sabab gooniye leh abu xaniifa iyo malik iyo axmed waxay leeyn laa khudbata lisalaati اlkusuuf khudbad raatibaha male salaat اlkusuuf markanuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam khudbadeeyeyna khudbadu ma aanu qasdiyin waxaa qasdigiisu ahaa un inuu caddeeyo buطlaana ma kaana tactaqiduhu اljaahiliya baadilnimada wixii jaahiliyadu ay aaminsanayd oo ahaa ana shamsa tankasifu limowti axadi aw lixayaati qof noloshii ama geeridii dhalashadii ama dhimashadii inay u madoobaato laakiin sida sawaabkii waxay tahay inay salaat اlkusuuf leedahay khuطba raatiba lannu axaadiida waxaa lagu caddeeyey bidikri اlkhuطba ka xadiidi caaisha ana nabiya lama faraga min aلsalaati qaama wakhaطba الnaasa rasuulku caleyh afdal الsalaatu watasliim markii uu salaadii dhameeyey inuu istaagay oo dadka u khudbadeeyey bay sheegtay caaisha fiihi tasriixu bidikri اlkhuطba waa xadiidkaa ku cad sheegista khudbadda wa fiihi kadalika xikaayatu sharaa'iطiha ونعم على الأقل سننها ومندوباتها وأنه حمد الله وأثنى عليه يعني khudbadaha sidii rasuulku عalيه الصلاaةu وaسلاaم uu bilaabi jiray inuu bilaabay khudbadan ayaa caaisha ay ka warantay wاlأsluna waa mashruuciyaة الاtibاac haddii laodhan laha rasulka ay ku gaar tahay aslku waa inay mashruuc tahay in rasuulka la raaco wاlkhasaaئisu laa tahbutu ila bidaliil waxyaabaha rasuulka ku gaarkaahayna daliilaan ma sugnaadaan aslkuna waa aliqtidاء oo haddii rasuulku caleyh afdal asalaatu watasliim uu ay soo mari lahayd maalmo uu ka tago khudbadda ayaa la odhan lahaa waa khudba caarida maa khudba raatiba kusuufku hal mar ayuu dhacay fii cahdi nabiyi caleyhi isalaatu wasalaam markiina wuu khudbadeeyey markaa khudbadda rasuulka waa lagaga dayanaya oo mar kasta oo kusuuf uu dhaco waa la khudbadaynaya albaab alkhamis cashar baabu salaati اlistisqaa salaada roobdoonta baabkii ka warramay weeye alistisqaa macnaha istisqaagu waa طalabu الsuqya min allahi subxaanaه wa tacaala cinda alqaxdi wاljadd waa in ilaahay laga dalbo waraab inuu dadka waraabiyo iyo dhulka iyo dunyadaba marka abaartu ay dhacdo kaasaa la dhahaa istisqaa tusanu waxaa la sunneeyaa buuhi cinda aljadb markay abaartu dhacdo rakcataani laba ragcadood baa la sunneeyaa rakcataa alistisqaa la idhaahdo marka istisquu inuu salaad leeyahay waa sida ay ku tegeen jamaahiir alculamaa ahlucilmiga badankooda waxaana u daliila xadiiثu cabdالlaahi bni zayd qala kharaja الnabiyu ilى اlmusلى yastasqi واstaqbla اlqiblaةa faصalىa rakcatayn waqalba ridaahu jacala اlyamiina calى الshimaal rawahu الbukhaarي wa muslim rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam inuu musalaha u baxay isagoo roobdoon samaynaya oo laba ragcadood uu tukaday go-iisana uu rogay oo dhinacii garabka midig xigtay uu xigsiiyey garabka bidix saa uu isu weydaariyey ayaa cabdillaahi bnu zayd uu sheegay xadiidu fi saxiix bukhaari wa muslim wakadalika xadiidu cabdillaahi bni cabaas oo ka waramaya qaabkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u baxay siduu ahaa markuu salaadan u baxay qaala kharaja rasuulu llahi mutabadila mutawaadica mutadarican xtى أtى المصلى falam ykطb kخhuطbatكm haadih anaa khudbadan aad imika khudbadaysaane dheer oo kale ma khudbadin rasuulku walakin lam yazl fi الducاء khudbadiisu waxay u badnayd duco والتaضaرc والتakbيir ثuma صلىa rakcatayni kama yuصلي fi الciid kadib wuxuu tukaday laba ragcadood oo u tukaday siduu ciidda u tukado abu dawud iyo tirmidi iyo nasaa-i baa wariyey waana xadiid صaxiixa qad saaxahu acalaamaة اlalbani fi lirwa xadiidka lix boqol iyo shan iyo lixdan labadaa xadiid iyo kuwo kalaba waxay tusiyeen istisqaaga ama roob doontu inay salaad leedahay waana qowlka ahlucilmiga badankoodu ay ku tegeen xanafiyadu waxay yidhahdeen laa salaata lilistisqaa istisquhu salaad ma leh waa ducawn waxaa xujadooda u weyn ay tahay xadiidka bukhaariye muslim ee weriye min xadiidi anas bnu malik markii ninkii reer miiga ah uu soo galay masaajidka maalin jumca iyadoo rasuulku khudbadaynayo ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka dalbay an yastasqiya lahum inuu ilaahay roob u weydiiyo iyo axaadiid kaleo ay ku soo aroortay cinda xijaarati zayd isagoo rasuulku maraya أنه dعى الlه سubحaanه وتaعaaلى وsأله السقya وkadalika isagoo cinda الmimber fadhiya almhim أxaadiiث aan lagu sheegin salaad haddana roobdoon rasuulku uu sameeyey ahlulcilmigu jawaabta taa ay ka bixiyeen waxay tahay in la yidhaahdo ma lihin taجib الصalaaة للاstisقاء roobdoonta in loo tukadaa waajiba ma lihin yushracu laha الصalاة waa mashruuc in la tukadaa wayasixu اlistisqaaءu biduuni صalaaةi roobdoonna waa la samayn karaa iyadoo aan la tukan oo mimbarka ywm اljumca istisqaa laga samayn karaa wakadalika iyadoo masaajidka dhexdiisa lagu jiro iyo iyadoo banaanada kale la joogaba oo waa wujuuh kale oo istisqaagu usoo arooray uun saasaa axaadiida lagu jamcinaya inaanay laazim ahayn istisqaha in salaad waxa weeyaan la raaciya lakin biduuni salaatin baa istisqa la samayn karaa bisalaatinna istisqa waa la samayn karaa iyadoo la tukaday labaduba waa banaan yihin bacdahumaa khudbatun labada ragcadood oo khudbadi ay ka dambayso hadihi waa masأla اkhtalaf fiha ahlu اlcilm hal اlkhudbaة bacda الصalاة fi اlistisqاء am qabla الصalاة khudbadu ma waxa ay tahay ama ma waxay ka horeysaa salaada mise way ka dambeysaa fi اlistisqاء yani ahlu cilmiga qaarkood waxay ku tegeen sida imaamu shawkani raximah اllahu tacaala uu ku tegey oo ah in salaat listisqaa khudbaddu ay ka dambeyso axaadiidka qaar waxay tusisay inay khudbaddu horeysay oo salaaddu ay dambeysay calaa kowni اkhudbati qabla الsalaa axaadiida waxaa ka mida xadiidu cabd llaahi bni zayd qaala kharaja الnabiyu yastasqi tawajaha ilى اlqibla rasuulku uu baxay musalaha ayuu tegey halka ciidda lagu tukado isagoo roobdoon samaynaya qiblada ayuu u jeestay yadcuu xawala ridaa'ah goysiina wuu rogay uma sallaa rakcatayni jahara fiihima bilqiraa'a kadibna waxa uu tukaday laba ragcadood oo qiraa'ada uu la jahro kor uu qaaday bukhaariyo muslim ayaa warinaya marka xadiidka daahirkiisu waxa weeye التوجه إلى القبلة والدعاء قبل الصلاة وتحويل الرداء نعم أما qowل kan uu shawkاni halkan ku sheegay نaعم waa qowlka ay jamaahiirtu ku tegeen madhaب malik والshaafiعي والmashهوr عan أحmed inay khudbadu dambeyso oo salaadu ay horeyso xujadooduna waa ma rawaahu axmed min xadiidi cabdillahi bni zayd xadiidka cabdillahi bni zayd fi listisqa laftiisa riwaayadda axmed wa fiihi wabada'a bisalaati qabla alkhudba salaaduu ku bilaabay intaanu khudbadayn laakiin waa min riwaayati isxaaq aطabac waana mukhaalifa liriwaayati bni abi di'bin wa yunus oo saxiixeynka ku jirta wahuma awthaqu minhu wa akar markaa sida aqrabkaa riwaayaddaa tasriixinaysa inuu salaada ku bilaabo salaada ay khudbadda ka horeysay waa shaad waa riwaayatun shaad ahlulcilmiga qaarkoodna waxay isku dayeen axaadiida baabka inay jamciyaan sida ibnu xajar oo kale wayumkinu اljamcu bayna الriwaayati fi dalika anahu badaأa bاdducaaء uma salaa rakcatayn uma khaطb waxaa dhici karta in rasuulku ducada uu ku bilaabay sida xadiidka cabdillahi bnu zayd saxeynka ku jira daahirkiisuu yahay inuu ducada horeysiiyey kadibna uu tukaday rakcatayn kadibna uu khudbadeeyey fاqtasara bacd الruwaati calى shayءi wacabara bacduhm can الducaaءi bاlkhuطba walidalika waqaca اlاkhtilaaf dhici karta in ruwaadda qaarkood ay shay ku gaabsadeen oo saddexdaba aanay wada sheegin duco iyo salaad iyo khudbad markaa qaar inaanay ducadii sheegin ay salaad iyo khudbadun sheegeen qaarna ay sheegeen ducadii iyo salaadiyo khudbad aanay sheegin qaarkoodna ducadii bay khudbad ka cabireen oo kuwan le waxa weeyaan rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam khudbaduu horeysiiyey manaa ducadii salaada ka horreysay bay ka cabireen khudbad magaca khudbad ay ugu yeedheen marka xaafidku wuxuu le waxaa lagu jamcinaya inuu ducada ku bilaabay kadibna salaada kadibna waxa weya khudbadda walamru fii dalika sahlun dee khudbadda la horeysiiya haddii la dambaysiiyaba tatadamanu khudbadaasoo koobsanaysa adikra xus ilaahay la xusayo watargiiba fi اطaaca iyo jeclaysiin dadka la jeclaysiinayo inay ilaahay ka amar qaataan wazajra can اlmacsiyati iyo didin dadka laga didinaayo macsiyada ilaahay subxaana watacaala amarkiisa inay khilaafaan waxaana taa u daliilo xadiidka caaisha aladi rawahu abu daawuud oo waxay tihi shaka الnaasu ilىa rasuuli اllahi quxuuط اlmaطr faamara bimimbarin fawudica lahu fi اlmusala wawacada الnaasa yowma yakrujuuna fiih qaalat caaisha fakharaja rasuulu اllahi xiina badaa xaajibu shams faqacda calى اlmimbari fakabara allaha waxamid allaha caza wajala uma qaal inakum shakawtum jadba diyaarikum inay guryihiina abaaroobeen waistikhaara almaطari can ibaani zamaanihi cankum iyo roobku xilligu idiin iman jiray inuu kadib dhacay qad amarakum allahu caza wajala an tadcuu ilaahay wuxuu idin faray inaad baridaan wacadakum an yastajiiba lakum waxaanu idiin ballan qaaday inuu idinka aqbalayo waqaala rabukum idcuunii astajib lakum ثم qال الحمd لله رب العاaلمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إلaه إلا الله يفعل ma يuريid اللهمa أنت لا إلaهa إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل عليna الغيث واجعل ma أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثمa رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى bdا بياض إبطيه ثمa حول إلى الناaس ظهره وqلب أو حول رداء ورافع يديه wraaficu yadayh uma aqbala calى الnaas wanazla fasalaa rakcatayn faأnshaأ allahu subxaanahu faracadat wabaraqat daruur buu ilaahay curiyey way onkoday way hilaacday uma amطarat biidn اllah falam yaأti masjidahu xatى saalat الsuyuul falama ra'aa surcatahum ilى اlkinni markuu rasuulku arkay siday dadku ugu degdegayaan inay markiiba roobka gabaad ay ka helaan ilaa ma yaxfadhu min almaطr almaqsuudu bilkini ma yaxfadhu min almaطr ضaxika slى اllahu عalيه waslm xatى badat nawaajiduhu faqala ashhadu an ana اllaha عalى kuli shayi qadiir waanii cabd اllahi warasuul xadiidka xasanahu alcalaamaة اlalbani fi صaxiixi sunani abi dawuud waxaana ku sugan taqdiimu اlkhubati calى الsalaa in waxa weeyaan khudbadda iyo salaada uu khudbadda rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu horeysiiyey lakin waa khudbad ducaa see xadiida ka muuqata waxaana xadiidka inuu صaxiix yahay tilmaamay ibn xibaan iyo xaakim waafaqahu dahabi waqala abu dawuud fi sunanihi hda xadيiث غريib isnاadh جيد وkadlika صxxahu الإmam النawwي raximah الlah fي kitaabihi almajmuع ee mhdbka uu ku sharaxo وystkir wuxuu farabadinaya alimaamu imaamku wuxuu farabadsanaya iyo wman macahu cidda la joogtaa min ااsتiغfاar اsتiغfaarta ilahi subxanaه وataعalى inay dembi dhaaf weydiistaan iyo wالduعاء inay ku ducaystaan birafci اljadb in abaarta laga dul qaado oo xadiidka cabdullaahi ibnu zayd waxaa ku yimi faqaama fadaca allaha qaa'ima rasuulku uu istaago isagoo taagan buu ilaahay baryey bukhaari baa wariyey fii صaxiixihi istikfaartuna waxay ka mid tahay waxyaabaha roobka lagu helo faqultu اstakfiruu rabakum inahu kana gafaara yursil الsamaaءa عalaykum midraara ويمdدكم بأموال وبنيiن ويجعل لكم جناaت ويجعل لكم أنهاaرا نعم لأن الاستغفاar waa نوع من التوبة بلاayada abاartuna marka hore dmbi bay ku ti marka dmbigii marka ilaahay سubحaanه وataعaaلى dembi dhaaf laga weydiisto نicmadii macsiyadu ay hor taagnayd baa furmaysa weliba markaa uu ducaynayo gacmahana kor buu u qaadaya bidaliili xadiidi anas ana rasuula اllahi istasqى wa kaana laa yarfacu yadayhi fi shayi min ducaa'i ila fi اlistisqاء gacmahana kor buu qaadi jirin duco dhexdeed ilaa ducada istisqaaga mooyaane laakiin axaadiis badan baa tilmaantay ducooyin kaleo rasuul gacmaha kor u qaaday bukhaarina waa ka kitaaba ka alifay juزءu rafci اlyadayni fi اducaa macnaa risaalo uu ku ururiye axaadiisa ka waramaysa ducada dhexdeed in rasuulu gacmaha kor u qaadi jiray marka markuu leeyahay anas kaana laa yarfacu yadayhi fi shayin min ducaa ila fi اlistisqاء wuxuu ujeedaa manaa rafci nooc gaara ah min xayثu اlmubaalaga xagga ku-xeel dheeraanshaha wa min xayثu اlkayfiya iyo qaabka gacmaha uu kor ugu qaaday labadaasuu istisqaagu gacmo kor uqaadista fii ducaaءi istisqaa gacmaha kor u qaadiya kaga duwanayd xaaladaha kale lannu kaana yarfacu yadayhi xataa yuraa bayaadu ibطayh bukhaari baa xadiidkaa wariyay muslim marka uu mubaalaquu samayn jiray rasuulku weyaan macnuhu manaa xaalado kaleba kor waa u qaada laakin tan aad buu ugu xeel dheeraan jiray xadiidka cayshana waad aragtay falam yazal fi الrafci xataa badaa bayaadu ibطayh xadiidkan anasna waa kaa tilmaamay anahu yarfacu yadayh xataa yara xataa yuraa bayaadu ibطayh marka mubaalaga fi rafci buu samayn jiray wa kaana yarfacu yadayhi fi ducaaءi اlistisqاء ma laa yarfacuhuma fi gayrih macnu waa sida kayfiyada iyo qaabka soo arooray ee gacmaha kor loo qaadayana waxay tahay sida uu tusiyey xadiidu anas ana rasuula اllahi istasqى faashaara bidahri kafayhi ilى الsamaaء rasuulku markuu roobdoonta sameeyey uu ducaynayey manaa baabacadana dhulka ayuu xigsiiyey dhabarka baabacadana manaa xagga samada oo gacmihiisa wuu foorariyey rasuulku calayh الsalaatu wasalaam muslim baa warinaya riwaayadda abu daawuudna waxaa ku cad kaana yastasqii haakada wamada yadayh wajacala buطuunahumaa mima yali اlarda xataa ra'aytu bayaada ibطayh wuxuu isku dari jiray inuu gacmo hoos foorariyo korna waxa weeyaan uu u qaado labadaasuu isku dari jiray rasuulku calayh الsalaatu wasalaam waxaana ahlucilmigu ay yidhaahdeen waa min baabi tafaawul ilaahay subxaana watacaala inuu roobka samada uu ka soo daayo oo dhulka uu ku shubo dadka imaamka o qura maahay dadka laftooduna markaa ducada ay socoto gacmaha kore bay u qaadayaan bidaliili xadiidi anas fi saxiixi اlbukhaari markii acraabigu u yimi rasuulka calayh الsalaatu wasalaam isagoo mimbarka ku taagan yowm اljumca eeuu roobdoon weydiistay waxaa xadiidkaa ku timi farafaca rasuulu اllahi yadayhi yadcuu rasuulu gacmuhu kor u qaaday isagoo ilaahay baryayo warafaca annaasu aydiyahum macahu yadcuun dadkuna gacmahooday kor u qaadeen maca nabiy calayh الsalaatu wasalaam iyagoo ilaahay baryayo rawahu bukhaari wa yuxawiluuna way rogayaan jamiican dhammaantood imaamkiiyo maamuumkuba ardiyatahum gooyaashooday rogayaan qaabkay u rogayaanna waxay tahay yajcaluuna alyamiina calى الshimaal washimaala calى اlyamiin manaa dhinacii midigta xigtayna bidix bay marinayaan dhinacii bidixdana midig bay marinayaan taxwiil ridaa go-a in la rogo waxay ku timi fi xadiidi cabdillaahi bni zayd uma tawajaha qibla اlqibla waxawala ridaahu fasuqu rawahu lbukhaari xadiidkaasi markaa daliil wuxuu yihi imaamka dadka tukinaya salaatu listisqaa inuu taxwiilu ridaa uu samaynayo laakiin hal innaas aladiina macahu yuxawiluuna ridaa dadku ma samaynayaan taxwiilkaas shawkani waxaad aragtaa inuu yihi maca dadkaa samaynaya yuxawiluuna jamiican ardiyatahu jaa can الصaxaaba anahum xawaluu ardiyatahum في مسند الإمام أحمد رحمه الله من طريق ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وعبد الله بن زيد أن الصحابة تحولوا أرديتهم الصحابة الذين كانوا حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء لكن إلى صحابة التحويل لأردية سميين تفرد بذلك ابن إسحاق من بين الرواة عن عبد الله بن أبي بكر ruwaadda cabdullaahi bni abiibakr ka warinaysa oo badan waxaa inay saxaabadu go-a rogeen sheegay ibnu isxaaq oo qura nacam kama anahu qad taabaca ibna abi bakrin aلzuhriyu wa bakr ibn muxamed riwaayatuma fi saxiixayn walaysa fiiha hadihi ziyaada marka ruwaadda la warisay ibnu isxaaq ee cabdullahi bni abi bakr kala warisay may sheegin cabdillaahi bn abi bakr ragga xadiidka la wariye xufaada sida zuhri iyo bakr ibn muxamed iyana may sheegin walihaada riwaayadiisa uu tilmaamay ana aصaxaaba taxawaluu ardiyatahum sida daahirka waa riwaayaة shaada nacam nasbu raayaha keeg zaylaci kadalik kitabka a tibyan fi takriij axaadiiثi bulugi اlmarأة marka ma hayno xadiid صaxiix oo tilmaamaya inay saxaabadu taxwiila ardiya sameeyeen walaa xataa aahaar khaasa si gaara saxaabada looga soo wariyey marka inama almashruucu taxwiilu اlimaami ridaaa inuu imaamku goysa rogo ayun waa mashruuca ama الnaas falaysa cindana daliilu fi taxwiili ardiyatihim dadku inay goyaashooda ay rogayaan anaa wax daliilo ma hayno sababta iyo xikmadana wax xadiiثoo ku ansaxay ma jirto ahlucilmiguse waxay yidhaahdaan waa min baabi tafa'ul oo yatafaأal fi an tataxawal alxaala min aljad ilى اlkhasm waxaa qofkani uu saadaalinaya macanaa rajo weyn ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga qabaa inay xaaladdu isbedesho oo abaara iska bedesho oo roob iyo barwaaqo ay isu bedesho hadduu roobku iman waayo ba'si kuma jira in istisqaaga lagu celceliyo nacam haddii ahlulkitaabka ama dimiyiintu ay doonaan inay istisqaa sameeyaan oo ilaahay ay baryaan loo diidi maayo laakin yanfasiluuna can ilmuslimiin aynu muslimiinta ay ka soocmaan meel gooniya ay ku sameeyaan istisqaagooda waayo kufrigooda iyo qabaa'ixda ay sameynayaan awgeed baa waxaa dhici karta in ducada muslimiinta haddii ay muslimiintu dhex galaan in la aqbali waayo haddii roobku uu farabato oo khiifa minhu darar dhibkiisa laga baqo waxaa mashruuca in ilaahay laga baryo inuu roobka ciddaa dhibkiisa ka baqaysa uu dushooda ka leexiyo allahuma xawaaleyna walaa calayna lakin ma in la ha ilahu roobka jooji taas waa khaa allahuma xawaaleyna walaa calayna meel aanu cidna waxba ku yeelahayn ayaa dhulka ilaahay ku badan markaa si loogu aayo meesha ilaahay subxana wa tacaala inuu ku shubo waa inaad ilaahay subxana wa tacaala aada weydiisato sunayaal badan baa jira oo la xidhiidha iyo axkaam fara badan oo roobkuu leeyihi maanaa axkaamu lmaطar roobku waa nicma min allah ilaahay subxaana wa tacaala waa in loo tiiriyo waa ka ilaahay yihi subxaana wa tacaala fi alxadiiث اlqudsi asbaxa min cibaadii muؤminu wakaafir waxaa addoomahayga waa bariista mid mumin iyo mid kaafira ama man qaala muطirna bifadli اllahi waraxmatih fadaka muؤminu bi kafiru bاlkowkab وama man qaala muطirna bnawi kada wakada fadaka mumin kafiru bi muؤminu bاlkowkab xadiiث zayd bn khalid aljuhani aladi rawahu الbukhaarي وmuslim fi صaxiixayhima markaa qofka u nisbeeya nicmaة اlmaطr ilىa bacdi اlmakhluuqaat oo iyaguba inay keeneen aaminsan fahada kufr akbar mkrij min almila biاlijmac ama ka aaminsan inuu ilaahay keenay laakiin waxyaabo kale ay sabab u noqdeen oon xaqiiqatana sabab u ahayn oo sharciguna aanu sabab ku sheegin bitajribana wax lagu ogaaday aan ahayn bilcaada yakunu shirkuhu shirkan asgara in ilaahay subxaana watacaala nicmadan loogama hadnaqo wa muطirna bifadli اllahi waraxmatih hada huwa shukru hadihi الnicma oo la iska ilaaliyo in nicmadan laga kufriyo tajcaluuna rizqakum anakum tukadibuun almaqsuudu biالrizqi huna nicmaة اlmaطr nacam roobku markuu soo dego ama uu da-aya u horeysa in la isu dhigo inta weliba jidhka la baneeyo suu rasuulku samayn jiray oo u odhan jiray inahu xadiidu cahdin birabbihi iyaduna sunayaasha kamida alkitaabu athalith kitaabu ljanaa-is janaa-ista kitaabkii ka hadlayay kani weeye ka aljanaa-is waa jamcu janaaza oo jiimka waa la kordhigi karaa janaaza la odhan karaa waana la hoos dhigi karaa jinaaza la odhan karaa culimada qaar waa isku macno yidhaahdeen ahlucilmiga qaarna waxay yidhahdeen marka la kordhige janaaza la yidhaahdo waa meydka laftiisa haddii jinaaza la yidhaahna waa annacsh aladi yuxmalu calayhi اlmeyit waa naxashka meydka lagu sido qaala raximah اllah min asunati sunnaha waxaa ka mida ciyaadaة اlmariid qofka buka in lasoo booqdo bal waa xuquuqda ay muslimiintu isku leeyihiin xaqu lmuslimi calى lmuslimi khamsun radd الsalaam waciyaadaة اlmariid waitibaacu اljanaaئis وإجاaبة الdعوة وتشhmيt الcاaطس xadيiث أbي هurيرa في صحيح الbخاaري ومسلم xatىa hadduu kاfir yahay waa la booqan karaa mariidku si loogu yeedho oo iسlاamka loogu yeedho fqad caad النaبiي عalيه الصلاaة وaسلاaم غuلاamا يahوudiيا وcرض عalayh الإسلام faأسلم fakhرج النبي وهuوa yقuل الحمd للh الذي أنqdh mن الناr وhada fi صaحيiح الbخaarي naعam وtlqin المxtadr wa min الsunaةi waxaa ka mida talqin الmuxtadari muxtadiri qofka ay geeridu kusoo xaadirtay la isleeyahay malaaka waa ka gurmaysaa nololi uma laabna in loo laqino oo loo yidhaahdo si uu kaaga daba yidhaahdo الshahaadateyn shahaadateynka ashhadu an laa ilaha ilا اllah wa ashhadu ana muxamada rasuulu اllah waayo qofka waxa weeyaan faa'iido weyn baa ugu jirta in hadalkiisa u dambeeya oo noqdo kelimatu tawxiid siduu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam man kana akhiru kalaamihi la ilaha ilا اllah dakla اljana rawahu abu dawud wagayru walihada baa rasuulku amray talqiinka laqinuu mawtaakum la ilaha ilا اllah wاlmaqsuudu bاlmowta huna laysa bاlmayit wainama man xadarahu almowt almowta loogama jeeda halkan qofkii dhintay lihada laa yushrac talqiin اlmeyit qofku isagoo dhintay in talqiin loo sameeyo gaar ahaan marka la aaso a ya cabdالlah sayأtiika malakan aswadaani azraqaan wayas'alanika can rabik fqل رabي الله وعن dينiك fqل dيني الإسلام وعن نبيiك fqل نبيi محمد xadيiث ku soo arooray xadيiث ضaعيif جidا in lam yakun mوضوعا تlقيinka noocaas تlقيinka sugnaade waa cinda الاxtidاarun تlقيinka qofka marka la aso loo sameynayana laa ينfachu بشhaي waxba u tari maayo أن ilah ba يثبت الlah الذيna آmنوا بالqول الثابت في الحياaة الدuنيا وفي الآخرة wyudil اllahu الظaalimiin yafcal اllahu ma yashaa ilaahay subxaana watacaala xaaladda cidda uu sugayo cidda aan xaaladdaa sugmahayn buu sheegay wainama almashruucu adducaa waxaa mashruuca in loo duceeyo waisأluu liakhiikum الhabaata fainahu اlآana yusأl ayuu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam u odhan jiray kalaqinuu mowtaakum la ilaha ilا اllah almaqsuudu bاlmowta huna man xadarahu almowt qofka geeridu ay kusoo xaadirtay weli aan dhiman baa looga jeedaa nacam marka talqiinkana talqiinku waa fuqahada badankooda waxay yidhaahdaan wa an yaquula cindahu laa ilaha ilا اllah muxamadu rasuulu اllah liyaktadiya bik walitadkiiri waa inaad ka ag tidhaahdo un si aad u xusuusisid oo kuugu daydo lakin aلصaxiix jawaasu jawaazu amrihi bidalik sida صaxiixa waxaa banaan in la amro oo la idhaahdo fulan qul laa ilaha ilا الlah rasuulku alayه الsalaatu wasalaam dakla calى rajuli min alansaar muxtadira ay ka gurmayso faqaala ya khal qul laa ilaha ilا الlah xadيiث صaxiix صaxiix alcalaamaة اlalbani fi axkaam اljanaa'iz abti waxaad tidhaahdaa laa ilaha ilا الlah dheh oo rasuul haluu ka abtisanaya waxay tahay dee awowgiiba ansaartu ay dhaleen reer banu najaar ee rasuulka awowgii dhalay marka ciddii aabbaha abti o ah ama awowga abti o ah adigana abti bay kuu yihiin inagu waynu khaladnaay oo adeer baynu dib ugu celinaay ciddii aabbaha abti o ah ama awowga abti o ah adigana abtiuun bay kuu yihiin oo aabbaha abtigii waxa weeyaan waa waa abtiga awowga abtigiina waa abtiga weyaan nacam marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya in la amri karo wa tawjiihuhu ayaa la suneeya in loo jeediyo xagga qiblada waxaa markaa tusiye culimadu ay u deliishadeen inuu tawjiihu mustaxab yahay xadiidka rasuulku yihi calayh الsalaatu wasalaam qiblada maruu ka warramay qiblatukum axyaan wa amwaat waa qibladiinii markaad nooshihiin iyo markaad dhimataanba marka markaad dhimataan waxaa looga jeedaa bay yidhahdeen labada xaaloodba waa soo gelayaan marka qofka la aasayo in qiblada loo jeediyo iyo marka ay naftu kasii baxaysaba in qiblada loo jeediyo abu daawud iyo nasaa-i iyo xaakim iyo baa wariy waa xadiiثu xasan xasanahu اlalbani fi lirwa lakiin culimada diidan tawjiihu waxa ay ku doodeen in amwaatanka looga jeedo xaalatu dafn axyaantana xaalatu salaa in looga jeedo iyo xaalatu ducaa iyo waxaa kaloo ansaxay culimada qaar taxsiiniyeen bara ibnu macruur saxaabigii la odhan jiray anahu awsaa an yuwajaha ilى اlqibla ida اxtudir inuu dardaarmay albara ibnu macruur qiblada loo jeediyo markaa ay kusoo xaadirto geeridu faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam asaaba alfitra rasuulku wuxuu yihi markaa firadiibu asiibay xaakim baa mustadraga ku wariyey albayhaqi fi sunan alkubraa aathaar baana jirta hunaaka aathaar marwiya can اsalaf tuayidu ma qaalahu shawkani ahaartaasoo ayideysa tawjiihu inuu sunno yahay in qofka qiblada loo jeediyo ka naftu ay ka gurmayso oo ibraahim ibnu yaziid inaqaci wuxuu yihi kanuu yastaxibuun an yuwajaha almayitu ila alqiblati ida xtudir waxa ay jeclaysan jireen qofka dhimanaya in qiblada loo jeediyo marka geerida kusoo xaadirto rawahu ibn abi shayba fi musanafihi biisnaadi صaxiix وkاn الxasن الbصrي يحib أn يstqبل bالmyت الqblة إida kana fi الmwt xasن اbصriga saasuu jeclaan jiray in meydka qiblada loo jeediyo marka ay naftu ka baxayso وعan cطا qاal kana ystaحib an yuwaجaha الmyت عinda naزعihi إlى الqblة waxaa lagu yihi kana yustaxab ma waxaa la jeclaysan jiray an yuwajaha almeyitu cinda nazci ilى اlqibla qaala nacam cabdurazaq oo musanafkiisa ku wariyey wakadalika ibn lmundir fi lawsat biisnaadi صaxiix bal waxa weeyaan bara ugu yaraan bara ibnu macruur xadiidkiisa isagoo mawquuf u ansaxay albayhaqi wuxuu wariyey qala alalbani fi lirwa uma rawa albayhaqiyu bisanadi صaxiix وkاn الbrاء أwلa maن اstqبل الqبلة حayا وmyitا xayا وmeyitا naعم أma أhrka سacيid بن المصyب in markii waxa weeyaan u xanuunsaday intuu miyir doorsoomay غushiya عalى سacيid faamr abu سلمة abu سلمة بن cabdالرحمaن بن cawف taabiciga wuxuu amr ku bixay xawla firاaشhu ilى الكacبة in loo jeediyo gogoshiisa xagga kacbada xagga qibladii loo jeediyey faafaaqa faqaal xawaltum firaashi maydinkaa jeediyey buu yihi intuu soo baraarugay uu soo miraabay maydinkaa jeediyey gogoshayda faqaaluu nacam wuxuu hi ha anaga annagaa jeedinaa lagu yihi fanadara ilaa abi salama faqaal uraahu cilmaka aw bicilmika arrintaasi in adigoo og la sameeyey baan u malaynaya faqaala ana amartuhum tacliiqu kusoo raray xadiidka saaxib aladila aradiya iyadoo weliba tasxiifaadna ay ku jiraan hadalkaasoo muhimine uu ka maqanyahy faqaala ana amartuhum abu salama wuxuu yihi inaan ogahay oo qura maahe anigaaba amar ku bixiyey oo dadkan amar ku siiyey in qiblada lagu jeediyo halkaa markaa bicilmika waxaa ku xiga faqaala ya abu salama ana amartuhum waana hadal muhima anaa amrayba in qiblada lagu jeediyo faamara saciid an yucaada firaashu saciid wuxuu amray in firaashkiisihiisi lagu soo celiyo marka hada jeer culimada diida tawjiihu aharkaasay deliishadaan sida sheikh اlalbani oo kale min algariib in sheekh albani fi axkaami اjanais manaa aharkan oo kale uu xujaystay inaan tawjiihu aanu suno ahayn isagoo ku yihi fi lirwa uma rawa albayhaqiyu bisanadi صaxiix wakana albaraau awala man istaqbala alqiblata xayan wamayita nacam wuu dardaarmay albara ibnu macruur in qiblada loo jeediyo huwa صaxaabi saciid ibn musayib waa taabici bal waxaan laha aharkan saciid laftiisa waxaa ku sugan in qadiyada tawjiih almuxtadir ila alqibla inay ahayd arrin haabita oo mutacaaraf caleyhi iyo cindahu maxaa keenay in qiblada loo jeediyo saciid ibn musayib arrin in amwaadda lagu sameeyo agtooda sugnaatay bay ahayd walihaada ba abu salma ibn cabdiraxman ibn cawf oo taabiciya jaliila oo min ahli اxadiid uu yihi ana amartuhum anaaba amray inay sidaa kugu sameeyaan saciid ibn musayibna lam yaqul hada bidca walam yaqul hada xaraam arrintaasi waa bidca iyo waa xaaraan midna ma odhan saciid ibn musayib lakin in sidaa isaga lagu sameeyo ayun bu karahay waxaa dhici karta way ixtimaashaa inay dadku waajib u arkaan inuu diidayihin oo ama meydkaasi uu dhibaato la kulmayo haddaan sidaa la samayn inay dadku sidaa aaminaan inuu diidayey ayaa dhici karta lakin aslu tawjiih ma ma diidin oo ma inkirin wa taqmiiduhu indhaha in loo laabo meydka ayaa sunna ah idaamaata marka nafta ay ka baxdo waa suu rasuulku ku sameeyey abu salma rasuulku dakla calى abi slma waqad shaqa basaru faaqmadahu uma qaala ina ruuxa ida qubida tabicahu اlbasr nafta marka la qabto araggaa raaco indhaha qofku waa tallagmayaan nacam marka taqmiidka waxaa ku jira fi faa'iidateyn si indhihii meydka aanay xasharaadka iyo bahaluhu aanay uga gelin wakadalika lianlaa yaqbuxa mandaruhu si aan muuqaalkiisu aanu u foolxunaano u foolxumaano oo aanu u noqon mandaran mufzican muuqaal laga argagaxo oo qof meydoo saa kuu soo egaya indhihiisu ay furan yihin iyo mid indhihiisi ay isku daboolan yihiin isku mid ma aha wa qira'atu yaasiin caleyh suuratu yaasiin in lagu akriyo manaa qofka muxtadirkaa ama naftu ay ka baxayso waa gunaanadkii weyaan xadiid macqil ibnu yasaar marfuuc iqra'u yaasiin calى mawtaakum rawahu abu daawuud wanasaa-i wa bnu xibaan cidda warisay ma sheegin saaxibu aladila xadiidka ayuun buu ishaaray abu daawuud iyo nasaa-i ibnu xibaan baa wariyey waana xadiid daciifa xadiidkaasi weliba dacfigiisuu yahay shadiid walihada qaala alxaafid ibnu xajar raximah اllah xadiidka maruu ka waramaayo wuxuu yihi وأعlh بن القطان أبوالحسن بن القطان mah yحyى بن سعيد القطان أبوالحسن بن القطان miن المحadiثين wuxuu ku cileeyey بالاضراab ko waa cilada kowaad inuu xadiidkani mضرب yahay oo khiلاaf aan la jamcin karin uu ku jiro sanadkiisa وبالوqف iyo inaanu marفوuع ilى النبي عalيه الصلاaةu وaسلاaم ahayn صaحيiح فيه u yahay alوqف وبجahاlaة xاaل أbي عثman وأbيه abu cuثmaan la haha sanadkiisa ku jiraya aabihii labadubana inay yihiin majaahiil saddexdaa cilu leeyahy xadiidku wanaqla abu bakr ibn اlcarabi almaliki can اdaara quطni anahu qaal hada xadiiثu ضaciif اlisnaad majhuul اlmatn ayuu hi daara quطni raximah اllah wa min almuxadiثiin aladiina lahm bac fi cilmi cilal اxadiiث hada xadiiثu ضaciif اlisnaadi majhuul اlmatni walaa yasixu fi lbaabi xadiidu baabkana in qofku marka uu dhinto ama uu dhimanayo yaasiin lagu akriyo wax xadiioo ku ansaxay ma jiro waxaad egtaa talkhiis اxabiir btakriij xadiiثi araaficiyi اkabiir kitaab takriija u le xaafid ibn xajar atalkhiis alxabiir waqala imam الnawwi raximah اllah isnaaduhu ضaciif fiihi majhuulaan sanadkiisa waa daciif laba majhuul baa ku jira abu cuثmaan iyo abihi lakin lam yudacifhu abu daawuud bui intaasu ka daba keenay abu daawuud ma daciifin xadiidku haddaanu abu daawuud daciifin hayruhu baa daciifiy waxaana had jeer ku baraarugsanaata sukuudka abu daawuud axaadiida uu ka aamuso ayaa ahlucilmiga qaarkood ay u xujaystaan in xadiidkaa uu tasxiixinayo sida saxiixana laysa kulu ma sakata canhu abu daawuud fi sunani صaxiixa oo xadiid abu daawuud uu meelo kale ku daciifiyey sida maraasiisha oo kale ayaa uu ka aamusaa fi sunan xadiis dacfigooda uu shadiidiya uu ka aamusay baa jira kitaab اladkaar baa nawi xadiidkan uu ku daciifiyey صafxada boqol labiyo soddon waqad dacafahu alcalaama alalbani raximah اllah fi lirwa xadiidka lix boqol iyo sideed iyo sideetan halkaasu ku takriijiyey cilalkiisana uu ku sheegay sheekhu marka mashruuc maaha taas maadaama xadiidku u daciif yihi axkaamta sharcigana xadiis daciifa kuma suganto wاlmubaadaratu baa la suneeyaa in lala degdego bitajhiizihi diyaarintiisa ila litajwiizi xayaatihi ilaa in la banaynayo oo bimacnaa la aaminsanyay inay suurtagaltay weli inuu nool yahay nacam axaadiista markaa kusoo aroortay alisraac bijanaaza asricu bijanaaza bukhaari muslim ba ay wariyeen ayaa cumuumkeeda masaladan ay hoos imaneysaa alisraac bitajhiizihi walisraac cinda xamli اljanaaza ila almaqbara labadu waa soo guda gelayaan in la nacam lala degdego marka la diyaarinayo iyo marka la sidaba ama xadiidka alxusein ibn waxwax ui rasuulka calayh salaatu wasalaam ka wariyey ama xadiidka alxusein ibn waxwax almarfuuc inii laa araa laa uraa laa adunu طalxata ila qad xadaثa bihi اlmowt faadinuunii bihi waacjiluu fainahu la ynbagii lijiifati muslimi an tuxbasa bayna dahraani ahlihi wa xadiis daciif fi sanadihi curwa wayuqaalu lahu cazra ibnu saciid wahuwa majhuul kama fi taqriib taqriib taqriib tahdiib fi taqriib tahdiib lilxaafid ibn xajar waxaa la mida xadiidka halaaثu laa yuakharuun saddex dib looma dhigo asalaatu ida atat wاljanaazatu ida xadarat walayimu idaa wajadat kuf-an iyo gabadhii bilaa ninkaas haddii ay mid gayaan hesho axmed iyo tirmidi baa wariyey xadiidi caliyin fi isnaadi saciid ibn cabd illaahi aljuhani wasaqahu alcijli wabnu xibban qala alxaafid fi taqriib maqbul walam yucraf bijarxin walihada qala tirmidiyu raximah اllah xadiiثu gariib wamacna hada anahu xadiiثu ضaciif marka axaadiidaasi may sugnaa laakiin cumuumka axaadiida asricu biljanaaza ayaa masale loo deliishan karaa litajwiizi xayaati wuxuu uga jeedaa mualifku haddii la israaco qofkani malaa ma dhimane koomuu ku jiraa inta la hubsanayo naftu inay ka baxday dee waa loo kaadinaya si aanay u dhicin qof nool dee in la aaso imika waxaa dee la gaadhay horumar baa xagga cilmiga caafimaadka ama ibiga laga gaadhay oo dee si dhib yar baa loo ogaan karaa qofku weli noolya inay naftu ay ka baxday oo nabadaat اlqalb weli garaaci wadno inuu jiriyo in kale ayaa ayaa la qiyaasaa nacam laakiin fuqahadu waxay kutubtada ku sheegi jireen calaamaad tusinayo qofka naftu inay ka baxday iminka lafteedana waa loo baahan yahay waayo meel walba dhakhtar ma joogo iyo cid waxa weeyaan cilmigaa garanaysa waa calaamadaha kamida ba odhan jireen suquuط اlarnaba sanka caaradiisaasi manaa qofka markay naftu ka baxdo waxay idhahdeen saa isaga taagnaan mayse way way dhacaysaa ama hoosa udhacda ama dhinaca udhacde si wax laalaadoo kale carjaw iska laalaadoo kale noqonaysa adi waaxida waxaa kaloo kadalika irtikaa alqadameyn bas marka qofkii meydkaa la jiifiyo labada gomadood saa uma taagnaan karaan saasay udhacayaan qofka iminka isagoo hurda waxaa suurtagala in saa u taagnaadaan soo ma labadiisa lugood ay saa u taagnaadaan halkan uu kabta gelinaya de nacam lakin marka naftu ka baxda suurtagal ma lihaadaba wuxuu sheegay sheekh ibn cuthaymiin qisa cajiiba fi kitaabiha sharx lmumtic wuxuu hi qolo nin ay meyd u malaynayaan sida oo xabaalaha kusii wada ayaa nin bay soo mariyeen markaasaa wuxuu yihi waaba la dhiga ninkani muu dhimana sidaane ma meydkan xabaalaha kusidnaad leeda muu dhiman muu dhimana dhiga anaa idin ogi way dhigeen jeedal buu la soo baxay meydkii buu jeedal kala daalay ba buug uu la dhacay faafaaq aabuu toosay meydkii xabaashi lagu sii siday ayaaba iska soo kacayba deetana waxay weydiiyeen laba su-aalood waxay idhahdeen kayfa carafta anahu xay saad ku garatay inuu nool yahy alaa tara alaa tarawna qadamayhi mansuubatayn midaan arkay labadiisii gobadood inay taagan yihiin meyd baasaa ay lugihiis u taagnaadaan irtikaabay samaynayan o ay dhacayaan waayo maxaad jeedalka kala dhacday waxaan la yidhaahdo haybuubada ama ikmaaga miyir doorsoonku asalkiisu buruudu ka yimaadaa qabo marka waan ku kululeynayay bui marka jeedalkaa laga dhaco ya lala dhaco yaxma uu kululaalaya uu diirayaayo dabeetana haybuubada miyir doorsoonkiibu kasoo baxaya bui waxaa kaloo kamida inkhifaad sudkayn labadaa dhafoorna way godanayaan idhaheen qofka marka ay naftu ay ka baxdo marka calaamadahaas ay sheegaan fuqahadu waayo wاlqadaءu lidayni wاlmubaadaratu baa la suneeyey in loo degdego biاlqadaءi lidaynihi gudista la gudayo deyntiisa waayo qofka naftiisa waa mucalaq u ah nafs mumini mucalaqaة bidayni xata yuqda canhu a ka yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wa tasjiyatuhu iyo in mare lagu duuduubo macnu waxa wey qofka marihii naftu ay kaga baxday waa in markiiba laga saaro limaada lannu yusric ilayhi tagayur isbedel jirkiisu isbedelo ayaa kusoo degdegeysa haddii kale marihii markuu noolaa uu xidhnaa haddii lagu daayo ee neeftiisu ay ku baxaysay walihaada waa in maryaha laga saaro oo maro kaloo weyn meydkii waxa weeyaan lagu duubo tasjiyada waana sidii lagu sameeyey rasuulka alayh الsalaatu wasalaam sujiya rasuul lahi xiina maata bihawbin xabira nacam wa taغطiyaة jamiici badanihi bihawbin غayr اladi kana laabisa lahu waa in jirkiisa oo dhan lagu qariyo maratii uu xidhnaanahayn wayajuusu waxaa banaan taqbiilhu meydka in la dhunkado oo qad qabala abu bakr rasuula اllahi bacda mowti kama fi saxiix اbukhaari wa musnadi axmed wa sunan annasaai wa bni maaja abubakar wuu dhunkaday rasuulka alayh الsalaatu wasalaam markii naftu ay ka baxday wakadalika caaisha waxay tihi raأytu rasuula la yuqabil cuثmaan ibna madcuun wahuwa meyit xata raأytu dumuuca tasilu calayh waana xadiid صaxiixa bimajmuuci طuruqihi cuثmaan ibnu madcuunna rasuulku waa dhunkaday isagoo meyit kabasi ma leh taana waxaa ka dhalanaysa in wejigiisa la kashfin karo nacam oo qofkuu eegi karo meydkii intaa marada oo ka qaado wa cala almariidi qofka buka waxaa dushiisa an yuxsina inuu wanaajiyo adana malaha birabbi rabbigii uu ka malaysanayo oo laa yamuutana axadukum ilaa huwa yuxsinu billahi dana waa ka yihi rasuulku midkiin yaanu dhiman isagoo malo wanaagsan ilahay ka malaysanayn weyn oo xaaladda waa in rajadiisu qawi qofka ay noqoto adduunyada uu kasii jeeda aakhira waxa weeyaan uu qaabilay inuu ilaahay hortii wax fiican kala kulmaya waa inuu rajo uu ka qabo wey wayatuuba ileyh waa inuu ilahay u toobad keeno inta aanay gaadhin waktu lgarqara naftu aanay cunaag kaga soo ururin watuubu ilى اllahi jamiica ayuha almuuminuuna lacalakum tuflixuun ya ayuha aladiina aamanuu tuubuu ilى اllahi towbata nasuxa wakadalika rasuulku alayh الsalaatu wasalaam kari nacam yuqbal aw tuqbalu toobatu axadikum ma lam yaarqar ma lam yugarqir cafwa rawahu tirmidi min xadiid cabd llahi bni cumar xaalat lgarqara intaanu gaadhin towbadiisa waa la aqbalaya xaaladda hadduu gaadho laa walaysat الtawbaة liladiina yacmaluuna الsuu xatى ida jaءa axadahm اlmowt qaala inii tubtu laan waliladiina yamuutuuna wahum kufaar wayatakhalaص waa inuu iska reebo min kuli ma shay dhammaanto caleyh isaga lagu leeyahy bimacnaa xuquuqa ama dayn ha noqoto dadka nool inay ka bixin doonaan in kale ma oge ama ha noqoto xuquuq kaloo dadu cirdigooda ama maalkooda ama naftooda meeluu kaga dhacay waa inuu ka xalaashado walihaada baa la sharciyey wasiyada dardaaranka maa xaqu imri'in muslimin lahu shay yuusii bihi yabitu leylatayn ilaa wasiyatu maktuuba cindah wasiyaduna marna waajib bay noqotaa ida kaanat calayhi aw lahu xuquuq yakshaa dayaacaha tajib caleyhi alwasiya haddii xuquuqi isaga ay ka maqan tahay warasadiisu ay leeyihin ama isagaba xuquuq lagu leeyahy oo uu ka baqanaya haddaanu dardaarmin inay lunto inuu dardaarmaa waajib bay noqonaysaa haddii kalena wasiyadu waa mustaxab weyi haddaanay xuquuqi lumahayn nacam waxaana idinku baraarujinaya alimaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa aladkaar wuxuu ku sheegay waktiyadan dambe ee ay farabateen bidacu ljanaa-is inay tahay qofku inuu dardaarmo waliba bidaca uu ka dardaarmo marka dardaaran la dhaha adduunyayaanay iyaynaan xusuusanin dadkeenna weliba dardaaranka aada iyo aada bay u qadariyeen marka inta aada nooshahay lasii dardaaran dadkiinu inaanay waxyaabaha bidaca oo dhan ku samayn aaskaaga imikaba usii sheeg waxay u badan tahay inaanay ku samayn qad juriba hada bacdu alikhwa raxmat ullaahi calayhim oo dardaarmay dardaaranka meel ay ka maraan bay dadkoodii waayeen iyagoo bidaca jecel oo samayn lahaa waxyaabaha bidaca lagu baabiin kara ayaanay kamid tahay hadduu nin waliba dadkiisa ula dardaarmo waxa weeyaan uu yidhaahdo markaan dhinto qaabka hala aaso sunnaha ah hebel iyo hebel ha looga dambeeya aaskayga hadday iga dambeeyaan dadka ahlulcilmi wa ahlusunna ah ee bidcada ka ilaalinaya aaska waxyaabahaas oo dhan raalli kama yihi sharcina maaha ha laga ilaaliya aaskayga maxna arrintaasi taaiir bay dada ku yeelanaysaa waxyaabahan bidacan janaiska janaa-iska ku tacalluqaana waxay u badan yihiin bidac ay rag samaysteen oo mashaariic dhaqaale ay ugu jireen walihaada dadka in laga fujiyo hadal ahaan lagaga fujiyo aada bay u adag tahay in camaliyan loola dagaalamo oo loo dhabar adeega u baahan tahay faslun wajib waxaa waajiba kaslulmeyiti in la meydho meydkii almuslimi almuslime almus almuslimi ee muslimka ah cala alaxyaai bay ku waajibtay dadka waxa weeyaan nool isagu waaba dhinto waxba kuma waajibine culimada qaar ijmac bay kusoo naqliyaan nawowi oo kale laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu yihi bacdu lmaalikiya ku tegey guslulmeyit inuu yahay sunne lakiin ijmaaca dabadi inuu hadalkoodu yimi bay u badantay waayo waa fuqahaa mutaakhiriina axaadiidana awaamir baa kusoo aroortay ninkii hashiisa ka dhacay ee dhintay isagoo muxrimu carafa taagan rasuulku wuxuu saxaabada amray de inay maydhaan iqsiluuhu bimaain wasidrin buni xadiidu saxiix الbukhaari wa muslim ya subxaan allah hada min cajaaئibi xikmat اllah nin صaxaabiya oo waaqif bicarafa inuu halkaa u ku dhinto axkaamta xadiidka markay culimadu sharaxayaan haddaad aragto manaa dhacdada noocaas axkaamta ka dhalatay fiqiga ilaa ywm اlqiyaama lagu intifaacayo marka aad aragto ilaahay xikmadda arrintaa uu ka lahaa ayaa waxa weeyaan kuu caddaanaysa wakadalika umu caiya alansaariya iyo dumarkii kale inantii rasuulka mayri rasuulku iksilnaha bu uhi alaaan aw hamsan aw aktar min dalik markaa sida saxiixa guslulmeyit waa waa waajib cala alaxyaa lakin waa fardu kifaaya marka gusligaasi ma litahiir ba mise waa litandiif miyaa la daahirinaya qofka mise waa la nadiifinaya sida daahirkaa waa la nadiifinaya maaha litathiir maxaa dee qofka laga daahirinaya haddii la haha mowdka ayaa xadatha dhimashada dee laa yazaalu meyit haddaad maydho weli waa meyit xadadki inuu qaayim yahay markaa noqonaysa soo ma oo hadduu xadadku yahay qofka laga daahirinaya almowt dee mowdki waa xadath waxa weeyaan daa'ima intaa qofku qofkii meydka dhexdeena uu yaalo nacam walihada sida صaxiixa waa litandiif masalada ka dhalanaysaana waxay tahay ida lam ida lam yumkin gasluhu in la maydha haddaanay suurto gelin tusaalean biyaa la waayeba amaba se yana meyidkii waa muxtariq ama waa majduur xanuun baa ku dhacay jirkiisa googooye ama wuu gubtayba haddii far la taabsiiye waxaa dhacaysa dee inuu jirkiisi duulduulu googo-o xaaladda maxaa la yeelaya fuqahada badankooda waxay dhahdaan waa loo gebagabeynaya laakiin sida saxiixa maxaa looga gebagabeynaya ila gusligan ujeedada laga lahaa waxayd meydka in la nadiifiyo gebagabayntuna ama gebagabeynta loo gebagabeeyaana nadiifin soo kordhin mayso marka horebana daahirin loogama jeedin nacam wlqariibu qofka qofka ay qaraabada yihiin ayaa awlaa u mudan bilqariibi ay bigusli qariib kay qaraabada yihiin inuu maydho ida kaana min jinsi hadday isku jinsi yihiin nacam liana aladiina gasaluu rasuula allah hum caliyu wa ahlu beyti warijaalu min ahli beyti rasuulka cali bin abi aalib iyo rag kale oo ahlubeytkiisa qaraabadiisa kamid ahaa baa maydhay xadiidka ibnu maaja iyo xaakim iyo bayhaqi baa wariyay biisnaadin saxiix wlularxaami bacduhum awlaa bibacdin cumuumkaana waa soo gudagelaysa hadday qusli noqoto hadday salaad noqotaba iyaga ayaa u mudan inay maydhaan oo ay ku tukadaan ta kale meydka astura in la asturaa buu ubaahan yahi qofkan qaraabadiisahayna yana waa uga turis iyo dee naxariis badan yahay qofka kale oo haddii waxyaaba uu ku arko ceeba xataa hadduu qof xun yahay oo ammaano aan lahayn dee waa asturaya liqaraabatihibu waa asturaya nacam ida kaana min jinsihida waxa ku baxaya hadday kala jinsi yihiin walihaada rasuulka alayh الsalaatu salaam markay inantiisu dhimatay rasuulku muu maydhin isagoo aqrabu naasi ilayha ah dadka kii ugu dhowaa waayo kala jinsiga ruux dumaraba ahayd dumarkunbuu amray inay maydhan iqsilnaha ثalaaثa aw hamsa aw akara min dalika in ra'ytuna dalika bimaءi wa sidrin wa axadu zawjeyni labada lamaane midkood ayaa awlaa u mudan bilaakri bigusli اaakhari kale meedhistiisa bimacnaa gabadhu ninkeeda waa meedhi karta ninkuna xaaskiisa u meedhi karaa waayo sida صaxiixa ah الزawjiyaة laa tanqaطicu biاlmowti biاlkuliya zawjiyadii ama guurkii labadan qof ka dhaxeeyey dhimashada si dhamaystiran ugu dhamaan maayo meesha ugaga bixi maayo walihada sama allah اlmarأaة bacda mowtiha zawjatan gabadhii oo dhimatay ayaa ilaahay zawje uu ku magacaabay walakum nisfu maa taraka aswaajukum tarakat manaa maatat wamaca dalika ilahay muxuu leeyahay aswaajukum axaadiisna waa jirtaa macnaha ayideysa oo caaisha rasuulku wuxuu ku uri maa daraki low midta qablii qumtu calayki fagasaltuki wakafantuki wasalaytu calayki wadafantuki intay madax xanuun sheegatay ba wuxu hi haddaad dhimaday haddaad hortay dhimato ku dhibi mayso aniga hawshaada qaban lahaa ku maydhi lahaa ku kafni lahaa kugu tukan lahaa oo ku aasi lahaa kubudhigi lahaa wana xadiid saxiixa caaishana waxay tidhi low kuntu istaqbaltu min amri ma stadbartu ma gasla الnabiya gayru nisaa'ihi aw ma gasla rasuula اllah gayru nisaa'ihi kitaabkan adila radiya tasxiifaad baa ka buuxa nusakiisa ma gasla nabiy bu halkan odhanaya ha iska ilaaliya naxwaha ahamiyadiisaana tahay tusinaysa saasaad isaga akriyi doonta haddaad naxwo garan ma gasla nabiyu baad iska odhan ma gasla nabiya nabiy baa mafcuulki gayru nisaa'ihi waa arrin idhaafteedoo jiri caaisha hadday imika taagnaan lahayd rasuulka dumarkiisa mooyaane cid kalama maydheen imaam ulbayhaqi waa kale talahafad arrintaa way u hanqal taagtay oo inay arrintaasi dhaafto way ka calaacashay manaa walaa tatalahaf ilaa calaa amrin mubaax arrin banaan mooyaane arrin kalena sidaa caaisha ka yeeli mayso wakadalika gasla caliyun faatima cali bin abi aalib faatima isaga ayaa maydhay xaakim iyo bayhaqi baa wariyey biisnaadin xasan kama fi lirwa xadiidka toddoba boqol iyo kow waqad gasla abaa bakr nisaauhu biwasiyati minhu abubakrna dumarkiisaa maydhay isaga ayaana dardaarmay asmaa bintu cumays gaar ahaan cabdurazaaq iyo ibn abi shayba musanafaadkooda ayay ku wariyeen waay wayakunu wuxuu ahaanaya alguslu halaaa saddex aw khamsan ama shan aw akhara ama in ka badan hadii loo arka meydku inuu ubaahan yahi bimaain biyaa lagu maydhayo wasidrin iyo qasil ee laba khaasiyuu le yuqawi ljism jirka ayuu xoogeynaya oo inuu isbedelaan kusoo degdegahayn ta kalena waa munadif weeyi haddii la waayana wax kaloo munadif oo muqawiyaat اljasad ka mida halkiisa la geli karaa fi اakhirati kafurun marka u dambaysana kafur baa ku jira kafurku waa tuub waa udug marka dhinac laga ego dhinac kale haddii laga egana waa muqawi liljism wa tuqadamu waxaa la horeysiinaya marka la medhi meydka almayaaminu midigyada ibdana bimayaaminiha wa mawaadic اlwuduءi minha waa ka yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam walaa yugasl shahiidu shahiidka lama maydhayo oo rasuulku alayh afضal الsalaatu watasliim shuhadada sidaas ayuu ka yeelay shuhadaa uxud amara bidafnihim bidimaa'ihim walam yusali calayhim walam yugasilhum wuxuu amray in dhiigoodii lagum lagu aaso mana aanu maydhin rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam shahiidkana waxaa looga jeedaa yani ashahiidu addunya walakhira oo ashahiid اlmacrika ama cadowgu ha dilaan ama hubkiisu ha ku soo noqdo ama gaadiidkiisa ha ka dhaco ama muslim ha ku khaldamo bishari inuu macrikada ku dhinto lakiin haddii goobtaa macrikada laga qaado isagoo dhaawac ah wa bihi xayaatu mustaqira nolol suganina ay ku sugantay weli ay ku jirto oo uu sii noolada caasha bacda dalika oo intaa dabadeed dhaawaca u dhinto hada laysa lahu axkaamu shahiid oo waa la maydhaya ka waana lagu tukanaya ama shuhadaau dunyaa sida qofkii waxa weeyaan caloosha u dhintay iyo kii daacuunku dilay iyo kii qarqoomay iyo kii dhismuu ku dumay iyo kii gubtay iyo gabadhii nifaaska ku dhimatay iyo kuwaas iyagu axkaamta janaa-ista dadka kale ayay kala mid yihin la maydhayaa waa lagu tukanayaa wahaakada nacam aw laa yugasaluun yusala caleyh bilaa khilaaf sida alimaamu nawwi raximah llahu tacala wagayruhu ay yidhaahdeen wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira insha allah ramadaanta labaatanka hore waynu iska dhiganaynaa kitaabkeena labaatanka hore insha allah waynu dhiganaynaa tobanka dambe ayuu baynu fasixi doonaa la idinku bukhaari waynu dhiganaynaa sa bukhaariga warkiisa waktigiisa la sheegaya lakin kitaabkan durar ulbahiya insha allah labaatanka hore waynu iska dhiganaynaa nacam waayo wuxuu leeyahy qof hadduu diinta caayo ma waxaa la odhanayaa shahaado mise waxaa la odhanayaa diin cayga un ka toobadkeen toobadkeen baa la odhanayaa ee qofku diintan u caaya waxay ka dhalatay qalbigiisa inaanay ku jirin maxabo iyo tacdiim weyneyn iyo jacayl diinta u hayo marka towbad waxay noqonaysaa inuu qalbigiisa labadaa ku soo celiyo maxabad iyo tacdiimkii yani aslulimaanka ka mid ahaa ee marka hore qalbigiisa ka dhammaaday inuu ashahaatana ahlucilmigu waa fatwoodeen oo shahaadateynka waxa weeyaan la faro inuu la yimaado wax kale ma laga dul odhan karaa qofka sakaraadka ah oo aan shahaadateynka ahayn la yani shahaadateynka ayuun baa loo laqinaya in qur-aan laga lagu laga dul akriyo qur-aan dee ruqyo lagu tufayo min baab alistishfaa ah isaga waa halkiisu dada kale u kala mid yahy maadaama uu nool yahay laakiin qur-aan si sakaraadku ugu fududaayo lagu dul akriyo ansaxay ma jiro sidee baa fadli badan marka la sujuudayo in la horeysiiyo jilbaha iyo gacmaha sida ansaxday waa in gacmaha la horeysiiyo xadiidu abi hurayra wa kadalika xadiidu cabdillaahi bni cumar midna qowlkii rasuulka walyadac yadayhi qabla rukbatey xadiid ibni cumarna kaana yadacu yadayhi qabla rukbatey labada xadiid bana wuxuu ku takriijiyey sheikh albani kitaabka irwa kitaabka tamaam lmina inay saxiixiina ku tilmaamay sidaas ayaana salafka mucdamkooda ama badankooda laga soo wariyey markaa gacmaha ayaa la horeysiinaya marka la sujuudayo xadiidka wail ibnu xujr ee odhanaya idaa sajada axadukum falaa yabruk kamaa yabruk اlbaciir walyadac rukbatayhi walyadac nacam rukbatayhi qabla yadayhi xadiis daciif wey nin aan ubad dhalin ayaa dhintay gabadhiisii ayuu lacag u dardaarmay gabadhaasi dhaxal ma leeday nacam mar haddii iyadoo meher ugu xidhay ou dhintay lacag waxaan ujeedaa meher way leedahay masalada koowaad taasi haddii markaa meyidku aanu caruur lahaynna ama iyadoo ha u dhasho ama cid kale ha u dhashay caruurba haddaanu meyidku aanu lahayn dhaxalkeedu wuxuu noqonayaa rubcu maa tarak rubuc ama afar meeloodoo meel bay gabadhaas yeelanaysaa xoolihii uu ka tegey qadiyada dardaaranka ku saabsan laa wasiyata liwaarith buuri rasuulku calayh isalaatu wasalaam maadaama dadka dhaxalkiisa la gabadhaasi ay ka mid tahay xoolaha u dardaarmay dardaarankaasi asixi maayo waa uswatu lwarath dadka kale ee dhaxalkiisa le ayuunbay xoolaha ula siman tahay inta dhaxal uu siiyo ee dhaxal ay ku hesho ayuunbay leeday dardaaran waxba ku helimaysa iyada iyo qof kale oo dhaxalkiisa kuwa le kamidii toona shahaadada muxtadirka ama ashahaadashada ashahaadada waa shahaadanayo qofka sakaraadka haddii hadal soo dhex galo hadalkaasi miyuu waxyeelayaa shahaadada haddii ay naftu saa kaga baxdo culimadu waxay idhaahdaan waa inaan lagu celcelin talqiinka oo qofkani xaalad aada u culus buu ku jiraa marka waxaa dhici karta inay naftiisu karaahdo waxaan wanaagsanayn qofku uu ku hadlo haddii lagu celceliyo hal mar mar hadduu yidhaahdo waa in saa lagu daayo haddiise uu hadlo wax kale uu ku hadlo in lagu celiyo wey si aakhiru kalaamihi shahaadateynka ay u noqoto hadalkiisa u dambeeya lihaadaba aimada qaarkood oo muxtadariina ayaa markii loo laqinay lagu celceliy ana calaa dalika maa lam atakalam tii horaan ku dul suganahay inta aanan hadal macnaa waxba ha ku celcelinina sideedabana waxa weeyaan waa waa shay wanaagsanun waa calaamad wanaagsanun qofku inuu calaa kalimati tawxiid uu ku dhinto laakiin haddii isagoo aan hadalba ama aana shahaadanba qofku uu dhinto lama odrhanayo waa ahlu naar iyo khaatimada ka xumaata haddaan waxyaaba kale ka muuqan de aduu hadallo xun ku hadlo ama uu shahaadateynkii diido hadiiba ayaa calaamaad suu khaatima ah lakin mujarad inaanu shahaado lama odhan karo khaatimada ka xumaata dadka qaarkood wuxuu leeyahy qurur waxbay soo ururiyaan oo qur-aan bay ku akriyaanoo deetana way qeybsadaan oo beeraha iyo guryaha bay ku shubtaan hada min alkhuraafaat walbidac alatii ma anzla allahu biha min sulطaan ma loo istinjeynaya oo ma loo weyseyseynaya meydka nacam waa loo istinjeynaya lakin bxaail qofka maydhaya waa in gacantiisa ay wax ku jiraan galofis oo kale ama maro ku duuba fuqahadii hore waxay odhan jireen yalufu calaa yadihi khirqa si aanay u taaban cawrada meyidka lianna masu lcawra fi lxurma aw fi taxriim wa kanadari ilayha cawrada sida aan loo eegi karin ayaan loo taaban karin oo taabashada cawrada waxay la xukum tahay eegista markaa ma taabanaya waa inuu wax iska xigsiiyo nacam faa'iide kalena waa ku jirtaa wixii awsaakhaa si aanay gacantiisu aanay u baashirin ee meyidkaasi uu lahaa marka waa loo istijeynaya waana loo weyseyseynaya laakiin waajibku waxa weeyaanunin hal mar in biyahaasi qofkaa meyidkaa jirkiisa la wada gaadhsiiyo weysada iyo tartiibinta qaabkaa loo tartiibiye xadiidka kusoo arooriya waa mustaxabaadkay ka mid tahay hal yajuus an yaquula anaasu laa ilaha illa wuxuu ujeeda aan filaya marka meydka la sido la waana inoo iman doontaa bal saxaabadu ridwan ullahi caleyhim waxay yeeli jireen marka meydka la sidiyo bal culimadu waxay yidhaahdeen qofka dhintay xubnihiisa qaar ma looga saari karaa ka nool qofka meyidka ee muslimkii xurmuu leeyahy ka muslimka la alkafir la lakin muslimku xurmuu leeyahy sida abu daawud werina rasuulku wuxuu yihi kasru cadmi اlmeyit ka kasrihi xayan qofka dhintay laftiisa in la jebiyaa waxay la mid tahay isagoo nool oo laftiisa la jebiyey marka ismana difaaci karayo lihaadaba si gaara shareecadu u diiday qofkii meyidkahaa in wax laga sheego la tasubu اlamwaat fainahum qad afduu ilaa ma qadamu an laa yastatiic an yudaafic can nafsi idana dee looma haysto qofkii ma fasixin in sbeer baard laga dhigto ama alamwaat falaa xurmata lahum ama alkufaar falaa xurmata lahum kuwa gaalada iyaga wax xurmaama leh xukunka gunaanadka waynu ka hadalaanu malaynaya inaanu xadiidku aanu ansixin anaashiidda xukunkeeda aakhir ders baan filayaa mse mse mid baa ka dambeeyey saxiix albukhaari ayaanu ka hadalay kaga hadalay masaladaas anaashiidan waktigeenan socota ilaa shan weji oo inay mamnuuc ku noqonayso aynu sheegnay maaha jamiic alanashid kul anashid alcarabiya maaha alanashid hadi alcasriya waktigeena jirta ee lagu magacaabay alanashid alislaamiya khamsata awjuh baynu tilmaanay oo mamnuuc ay ku noqonayso marka in sha allah kulli waa musajele waad waad u noqon doonta wallahu aclam axsan